وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي
suuraan dharan insha allahu taala wal aysan weligin ban aragna oo manan godka jilawan kudhiin ya kudhii doona insha allahu taala min baan rajeeyey ilaahay subxaana wa taala ku rajeeyey inaan arday gaal qabsado gobodo baana arday surkaasna ka wareysado waana idaaddi andalus insha allahu gudbi warshey la dhegeysan insha allahu taala
شجرة الدين المتينة ولن نرضى الخنوع لأجل كفر لأننا بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينة كتاب الله يدعو للجهاد وهذه سنة المختار فينا وأعرى cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheeraa jacfar ama salaaxudiin waa mid ka mid ah halyeeyadii inqimaasiyiinta ee fuliyey weerarkii ka dhacay godka jilcow ee magaalada muqdisho istishaadii salaaxudiin ayaa ahaa shan iyo labaatan jir ka dhashay beesha hadamo gaar ahaan ligsi wuxuuna ku soo barbaaray magaalada rabdhowre ee wilaayada bokool inqimaasi salaaxudiin ayaa ka hor inta uusan ku biirin katiibada istishaadiyiinta wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayadii islaamiga ee mudug isagoona soo xaadiray dagaallo malaaxiim ah oo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadka riddada kuwaasoo ka dhacay deegaanno ka tirsan mudug على أشيائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا هي الدنيا ورب البيت istishaadii cabdulaahi sheekh aadan maxamed ayaa allah fadligiis ka mid noqday haliyadii qaaday duulaankii loogu magac daray howlgalka uhiilinta madluumiinta ee lagu nusraynayay maxaabiistii muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilcow camaliyadaasi ayaa lagu dilay koob iyo afartan murtad oo u badnaa maleeshiyaadka sirdoonka riddada halka lagu dhaawacay labaatan kale istishaadii salaaxudiin ayaa ahaa mujaahid habeen iyo dharaarba ku dadaali jiray cibaadada allaah isagoona ku tilmaamnaa bashaash weji furan oo isku xilqaami jiray oo khidmaynta walaalihiisa waxaana allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa
كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaas ka bacd aan arday magaciisa dahdil araw cabdulaahi sheekh aadan maxamed ona li'in kasaw arday mujaahidiinta masfurmooyinka rogaan umsaan arday jabado ah ninkasaayan oo jacfar ona inkasaayan arday maybaagooti ciise sharafkana inkasaayan salaaxudiin intaas ka bacd arday intaas ka bacd ona mayboaha nan ha ku jeeda masaan arday mayboaha qabiilkayna masxadamo oo sakaasaan arday mayboaha laftiligsa nan ha ku jeed arday gobolka bokool intaas kadib maanta faray inku diray dadka muslimiinta eh, oo manaan caalamka ka nool oo manaan ardimay bamaylaha muslimiinay ilaahay subxaana wa tacaala midhinliah ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wisoona uumimanille ilaahay subxaana wa tacaala oo obsada oo aan nasdhabani inku obsada aan dhammantaanisan u muslimiin ay timaahina walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala isin uun oo hatanan leelnah mayboa oo obsada oo waan arday sadhabaninku obsada ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala alamooyinkay masqaan arday waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala kumada oo maana antiibon ogoon anin arday ilaahay subxaana wa tacaala ku obsana oo maybaa gudunaan ya ilaahay subxaana wa tacaala adduunka ninshaani ilaahay subxaana wa tacaala adduunka madhuur ninshaani yaa wal kasta arday isu duele mana arday irtisaaradii oo mana arday isu saari oo mana arday leykowni arday adduunka minshaangna jinni insa antiiba mana arday aglaleho hisaableho oo jinni insaa oo mana arday awoodiga amanaan qaab iyo ka shaqaysanaa ilaahay subxaana wa tacaala aan weele yamay ku fadahaayaniis aabudaan oo ilaahi subxaana wataala aydiis eto wamaa khalaqatu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahi subxaana watacaala walkal adduunku masinshaan in ilahi subxana ku obsataan ilaahi subxaana watacaala nanan ley infiruu khifaafan wathiqaalan ilaahi subxaana watacaala ley yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim waa ganacas oo ilaahi subxaana watacaala cadaabkiina waa ka badbaadiyo ikhwaani jihaadka mayba fadl iyo maykooba koro ilaahi subxaana watacaala ku obsanaan oo jihaadkan kaneen walaahi ilaahi subxaana watacaala ku obsanaan si guud ahaan imayba walaalay muslimiinta meel kasalka dhawaata yahay namayba waha insha allah furaneen gacmaheena ka furna insha allahu tacaala waana gaalana ile ku obsanay obsa ilaahi subxaana watacaala leh ilaahi subxaana watacaala siwaan le oo obsada ma qof kalan ku obsadan maanan arday mayba aan le obsado insha allahu tacaala janjeexadan insha allahu gaalan arday mayba waa wadanhay ku saaradoy waan hays afiyey waan hayska duubanaadoy war gaalan adduunka ka nool arday inaysan maalintiiba kumanaanseen ku dille may ku sii jeela maanaan arday kala tagiin oo maanaan arday tafaraarugan ku jeela insha allahu tacaala ulmad iyo walkasnamay laha insha allahu tacaala inay iska duubadaataan oo isku isku maybuaha insha allahu tacaala yaasiin rajaye intaas kadib michael antarde maybuah faryaanku daray reega mujaahidiinta oo inshaad karooga furuma ka sogon ikhwaani fillaahi ilaahay subxaana wa tacaala meel khayr badan siin doori oo aljihaadu fii sabiiliillaah walaalayaalow ilaahay subxaana wa tacaala u jarsi saabsada oo maanaan arday maybuwa sabra oo maybuwa dhawarka maanaan arday oloola hirida oo inshaad arday maybu ahaa sabarka isiinku dhammaanay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala usi nuumi oo addoommada anoo saaraha noo saara tanwiinillah yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allah lacallakum tuflixuun ayuha almujaahiduun maybaasan lahaa insha allahu tacaala mayba waa maalamo isangu manaasi roognin furmooyinkas kale baashalaanen ilaahay subxaana wa tacaala iscaabudaani noo manaa arday riwaadooyinka roognino oo qur-aankaas akhrisadaanay oo maanaan arday gaaladaiskula jeli firnaanay furmooyinkaas roogni insha allahu tacaala mahasiin ku taabna oo furmooyinka walaalay ani kasaayan mahan ku taabna maanaan arday nacayb iyo masaana ka dhabooda mahan ku taabna alxamdulilaah ilaahay saanan ka rajayow in ilaahay subxaana wa tacaala meel khwaar badan oo gobolkaas khwaar badan oo jihaadka lay kumada inaan ilaahay subxaana wa tacaala hayn doorad ilaahay subxaana wa tacaala hayn gebagabaay doon ilaahay subxana tacaala ku rajeeya wallahi walaal badan oo mujaahidiin ana jeela oo inaan khwaar badan jengayaan eedda yamaana arday meelkooga insha allahu tacaala mujaahidiintaas oonas kasaan i kuwan kasanaaneba insha allahu sabra insha allahu sabra insha allahu sabra ina allaha maca asaabiriina ilaahi subxaana wa tacaala leeya guulin arday diira doonataan gaal iyo nay gaal kalkaalna masiinku guulaysis doona sadaba mayba waa goboleedaas masnaanan hata mayba waan hata walaalaan sheekasoonin oo manaan arday mayba waaha geeteedalaha dhaafiba gaalaanka duuli oo masnaan arday mayba waaha goobgoob kasta masankaayna gaala kaste has guudguutan israatay goboleed ha ka duulan goobna maybuaha go-aankaiyo ha ka duulanna walaahi arday maybuaha gaariyaala ku furdi iyonay maybua walbadano geesiyo taawayaayan goobawaasay goobgooblindheki maahayne guulnama ku deerna intaasna maybuaha geesaalka mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala anay arday maybua goobgoob an dilan sababanka dhekay oo maanaan arday oog i xiiradna mahana oo ilaahay subxaana wa tacaala ay dhammaay oo falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta ida ramayta walaakina allaha ramaa wallaahi awood una ka dilna mahayna awood una arday ka jibina mahayna insha allah ilaahay subxaana wa tacaala jibi usina maybwaa ma agayna ah waan insha allahu tacaala maylanaa insha allahu sabr insha allahu tacaala inta sabrtoona insha allahu tacaala miraaji arga doonta waana sabr mujaahidiinayn qasnaha timiniyoy maktab kulmayn boogood cizi sharafka insha allahu tacaala wallaahi maktab khayr badan oo manaa markaad arday mayba waa lanka sida ilaahi subxaana watacaala diintilta ka sheegi rasul sala slam sunnooyinka mishaalka sheegi umadii aad arday mujaahidiin aad saxaad arag dafadaasa oo mayba adoo adduunka rogd arag dafadaasa maktabku maanaa cizi sharafka kooyoy may kale arday mdaasnta faryan ku daray hooyaday hooyo mayba waa ilaahi subxaana wa tacaala ilaahay ka barakaaya wallaahi arday mayba waaha aday dhalli hay barbaareedii ilaahi subxana wataala barbaariyey asabiinhayti suma madaa kadib hooyo maybo eedi eedaakinjeela kolley arday maybo ahaa nacaab iyo masahayna hooyada ku dheerow kolley ana maakin kutaamna bal hataa maybo ahaa jihaadkan ilaahi subxaana wa tacaala oo ilaahi subxana wataala yaanuuni oo ilaahi subxaana wa tacaala hagaaji annoo hataa mayboan isku warqabna masahayn arday isu qaafil isku ah ilaahi subxaana wa tacaala qalbiga karidi balaatano ka fikiraw masaana ardayma waa maalamooyin masaana balooyinka fikira sanagabaafada ka fikiraw sabab ad hal hadala masan arday eryaalka idirkal irku adiyarti daraad ilaahay subxaana wa taala hay dhiirgeli balaataamay baado hooyooyinka masaana dadku wararto ay dhalan mana arday walaay khayra sameeyaan iyoona arday walka leeyino umaybo ilaahay subxaana wa taala rutum dhalahatana ilaahay daradin dhiibadeen anku horkoran jihaadkan ka taageeran oo jarba ku leeyin hatana arday mayba waa batan sabab adag nagati insha allahu tacaala taasnana kiigan maansanayn ilaahay subxaana wataala kiin barya insha allah inan ilaahay subxaana wataala oo mana lamaa qof muslimiinka oo shal maqan oo doocda mustajaawo leer hatana waab arday waxaan isdhali iyo masahaan arday waab shal dorinyin insha allahu tacaala hooyo an insha allahu maama ka hilmaama maana ka hilmaama doon adin arday insha allah saasa kiin rajeya mar badan arday iyo kaeri hooyo maswaab hakiin barnaka hooyo in do-aay kaeri adina iyo raasi maanaan arday insha allah miiliyaday nafta jiila hata gulabo lay raasi wallahi madaxdaladaas ariraasna wallahi farxadii kusii qaaday manag arday alxamdulilah hooy ilaahay ka dhaafa aakhir adduunyaba insha allah amalkaana ilaahay akhlaaskinga dhak liwajil kariiminkinga dhaka adduunye aakhirabamaybu amalka ka ogolaada uleesna ilaahay adduunyakinka tusan insha allahu tacaala aakhirana ilaahay subxaana wataala jannatul ka tus anin arday maybu ka kiin fashafaya qaadafa ilaahay subxaana wataala dhaka yoona wiilalka oo horeeyey yoona insha allah walaala hataan oo dembi oo insha allah saan rajeeyow oo dimaanta ayan ilaahay subxaana wataala amalkan iyo ka suganyina ilaahay subxaana wataala hala kulmaasaan aan rajeeyow insha allah dhammaanta ilaahay insha allah kiin shafaya qaada doona insha allah jannatul firdaus iska arag doona kiin dar ilaahay subxaana wataala ku fadaan insha allahu tacaala sabar hooyo insha allahu tacaala may kale hondo fariinku diray aabahay ilaahay ka barakayaaba insha allahu tacaala sabr aaba sharwaan in do-ay tan kale aan intugu dardaarmo maybo ah maanaan arday guuto isdii sharafka walaalayaal sabr allahu akbar allahu akbar wallaahi ard maybo anin fariinkan dara inka muhiimsanto waan arday aan raday insha allahu tacaala ilaahay subxaana wataala ay waafaji awoodii xeeladee mahaan inaan arday farinkangeegan dhiibad oo mana ardeena andara insha allahu tacaala maylaha goota ixdi sharafka sabr walaalayaalow alxamdulilah alxamdulilah sabr ixdi sharafka insha allahu tacaala goota ixdi sharafka sabr insha allahu tacaala gowran dheeraynanaha insha allahu tacaala gentaaleyki oo maybo aysan siin qumadahay sidhama madi hubkala rido meelal dhakee oo manan adee madukoola ride maaha gentaalooyinka mujaahidiinti oo hayneen insha allahu tacaala unu indikasaani antan inkasaaneba sabr horta midkood sabraasin dardaanbe yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabuduu wattaquu llah lacallakum tuflixuun anina ma ahaa inshaad ardeemay buu ahaa walaakiin salaaxuddiin insha allahu tacaala wallaahi fadadheeradaan siinkuku hormari male intiana kasaa sheegahay wallaahi mausinkuku hormarana fadda dheerada iyo masqaan arday tooba masqaan arday oo kheeraan siinkuku badana insha allahu gafrada madasa hadida deereysa admanka bedelaayo insha allahu tacaala sabr walaalayaalow omibo insheegad insha allahu tacaala antiinumi basa sabraani balataa insheedaday walaal oo dhiijoy dhaanshos indeedii faden gaaladamay buwan gumaad faden daraadyoongoyo ona kutamni ogsugna insha allahu tacaala sabr walaase gonahamila sabr walaalyaal isbiruu wasaabiru waraabidu insha allahu tacaala ina allaha ma asaabiriin waay insha allahu sabr walaalaheen maybo nin doca wanasin doca nimasan hilmaanin hilmaanten insha allahu sabra may kale anta fanin ku darey kuu an hatan soodo ku gaalada wargaaloy oo mujaajosiinta oo nisa iyo walnaardaley tuubuu ilallahi toobasinka baaqinta koowaad muddo koowaad oo ilaahi subxaana watacaala hanagada ilaahi subxaana watacaala oo doomantii yaa atiina ka kufriga atiina wallahi ilaahi subxaana watacaala gaalama isan usan oomay ka gaalowtan wal isan ku tara kortan wallahi cala ilahi subxaana ziyaad sidaasan in khasaare maayana wal kale isan ku qobdaasan maleh warmay buu ilaahi subxaana watacaala toobasheena oomay buu dad ilaahi subxaana watacaala junuudidaasin ka wajahan oo mana ilaahay subxaana wataala junuudisan fada badanta wamaa yaclam junuuda rabbika ilaa huway minba junuudiis ilahi subxana tala adkeeda kortaan tuubu ilallahi tooba siinka baage isaga inta siin lamade oo gurguurta siinka wiinyo suulisa khaasaan murtadiinta midlahanima oo manaan arday godka jilcow oo manaan arday madaxdooya masaan midaasay fadhi oo muslimiinta gumaadahay oo manaan arday jaajosiinta ah muslimiinta jaajosow nimantaas may lahaa nimanyow ilaahay subxaana watacaala ku obsado ilaah in tooba sheena balsaas haddii tooba sheena tag maaha wallaahi mayba geesyaal oo mayba waa naftooda nafti maanaan arday ilaahi subxaana watacaala ku jeel maanaan muslimiintiisan dhibaatayaasan wal nafti walban lahayne ilaahi subxaana watacaala ku gadani ilaahi subxaana watacaala suuqna kori jifadeena insha allahu taala godka jilcow kayaala insha allah meelada jilcow insha allahu kayaala insha allahu taala meena suuq inuu jinaada ilaahi subxaana ku kori jifadeen meeluwaay insha allahu tacaala ilaahi subxaana wataala ilaahi na sugalina insha allahu taala ilaahi na suga doon ilaahina shartii noo qabo doon hadafkaana na diiri doon insha allahu tacaala isagoo hunduraasano masqaana shiraasano manan saraakiida meelka shiraas in ilahi subxana wataala nii aadi oo insha allah gobolkaasna insha allahu taala un ilaahi subxaana wataala oo sabtan ka baabi'i doona ilahi subxana saasa ku rajayaan goran eran insha allahu tacaala wal aysan weligiban aragna oo manan godka jilcon kudhiin ya kudhii doona meerkaasto muslimkiirtan saasa kudhii doona insha allahu tacaala hadiisan toobjanaaydo maa taasaasiin horna insha allahu tacaala meernama naga doonte meerogu sheekay doon insha allahu tacaala may baan rajeeyay inaan arday gaala badan gaala fara badan ilahi subxan taala gacantii oo mananka dile ki aan habadka dile ki aan toorika dile ki aan arday mar'ika diloob insha allahu tacaala may baan rajeeyay ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyay inaan arday gaal qabsado gobodo baan arday surkaasna ka wareysado waana idaacadii andalus insha allahu aan gudbi warshay la dhegeysan insha allahu tacaala manaa masaqaan may kale arday fariinga daray manaan walaalaha muslimiinta meesha kirin insha allahu tacaala walaalaha muslimiinta sabara sabara insha allahu tacaala xabsagaasna insha allahu goron erayna haddii lasinka gumaaday gabalka ilanka humaayta dadkala gumaaday ata insha allahu tacaala gooran dheeran insha allahu mujaahidiinta yaasan deeri doonta muslimiintana mahilsan hilmaansan meel kasta muslimkiirina mahilmaansan hamiingeerata la ka fikiraay umradana ka fikiraay una ka fikiraay insha allahu tacaala oo yaal arday manan oo mujaahidiin gentaalinka kumada ka fikiraay walkala maywalno sedhama gentaal nafta oo ilaahay subxana taala marhor kureysa liridi leeno manaan tan rid heyo leema walkalama jiraan insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa taala may qurajaan ilaahay subxana taala tasoonisa ninka geysi tan kala arday ilahaa manaan manta oo walaayooyinka waalooyinka masaan arday meero wala ku eh ilaahay subxana taala ku obsad ummatan khayrka ku hogaami ilaahay subxaana wa tacaala wajar saasaaska duuma insha allah sida ummada kamada wafadan weydi insha allahu taala tan kalema ilaah isbada al'amru bilmacruuf anhan ilmunkarka shaqayaas sabr insha allahu taala ummataan arday gebgaayo insha allahu taala xaaskii ma balaha insha allahu taala walaashii insha allahu taala sabr haddii aan shahiidkii dheegdana walban arga gahdoy insha allahu taala maana walban welweloy ilaahay subxaana wa taala kii ammaanaysid arday gabartaasna oo ilaahay subxaana wa taala na siiyey labadan ilaahay subxaana wa taala dhafteen kushaalin insha allahu taala maybo ilaahay subxaana wa taala ku obsay insha allahu taala unig oo maanan arday mawid oo adduunka musaqaan muslim dhatay ciziyi sharafka leh oo maanaa gabdho muhiimnaadka rekadegdaa kumada insha allahu innagate adii maanaa arday qofkasi maanaa arday yaalka tarbiyadeedo iyoona inshaad wanaajo ah anoon oyba barbaarto maanaa arday saas ka deeraana ilaahay subxaana wa taala fadid kadib insha allahu taala may laraysa dhambo inuwaaban afka guurada ola sheelaya soomaali ka magmagadaas inanka hooyadiis lay maanaa tarbiyad hooyadiis hamba tarbiyayd lay may bo dhowna hobgiina lagu dareema ini arday may buwa ada khayraadka masaan arday inka dadaala oo inshaad arday may buwa haddii haweenadoo dugsiyaalka tacliinta insha allahu taala inka dadaala adiyoona may buwaha waalidiinta dhammaanta may lahaa gabartaasay mas-uuliyadaasn ku saaran maal muslimiinta dhan mas-uul ku saarantaa oo mujaahidiinta insha allah mas-uuliyadda ku saaranta kolley gudaha mujaahidiin inta kalan arday unugdaasay ilaahay subxaana wa tacaalaana isma ku ajar saabsadan in ilaali insha allahu tacaala may ku rajeeyay ina gabar laka daydaayo wanaag lainka dayda in nagato insha allah oo muslimiinta dhatiyo sharaf kale insha allahu taala ku rajeeye adiyoona may buwaha gabartaab arisan dhaafa insha allahu khayraas in rajeeye insha allahu tacaala
ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة